أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحكام الحجر شرط أحكامتيه يا يا كتعلق واي شرط أحكامتي أحكام الحجر ذاتك أول الشراو أو تصرفك تصرف جو الله حبسي أن أنسحان iyo kafafaahiyaan ahkaamtiyo faasulun haadaa kan faasulun keelshalbiyaa waay walxajru shirowka calaa sittati anwaacin noocyaa li-e korshoo ahaadi asebiyu sebiga xajru sebi sebiga shirowshay waay walmajnuunu waxajru lmajnuunu kii jinoolkahay shiridiis waay wasafiihu safiihiga shiridiis waay almubadiru deedyaay limaalihi maalshay bilaa macnaga in deedyaay qubaay walmuflisu kii iflaasay fagiira shiridiis waay alladii mufliskii oo irtakabad iskortey hu mufliska adduyuunu duyuuntiis iskorkorti waay walmariidu lmakhuufu mariilkii waay oo almakhuufu lan obsay calayhi korshay mowd ii hilaag lanku obsadi fii maai fii shee laku shiri zaada ziyaadeey calaa thuluthi thuluth korshay ku ziyaadi walcabdu xajrulcabdi waay alladii cabdigii lam yu'dan lahu ninin idagna fi tijaarati tijaara ninin idagna watasarufu sabi walmajnuuni mayba antuku galaana geeg walankasaa xajar xajar alxajru fi xajri safiihi walmuflis xajarka may la reey luuq ahaan almancu waa la reey waa lakoo reeb waay alxajru hadii laka era xajar macnishay maata luugada luuga luugada xajarka may lankaseey wal ada lakoo reebi lankasee wal ada lakoo reebi yalankasee waay walxajru calaa sitati sitatin waay asabiyu sebe iyo walmajnuunu majnuun iyo waxyaabahaas yani may wali qof wadan la shiree marka waxaa jiraga macnishay may wah luuga ahaan manci waa la reebaa la ree sharc ahaanna tasaruf oo la manciyey maal alaka tasaruf qofka in maalshay laku reeb waayo sharc ahaan in banaanadaan maalshay ka tasaruf may wahan sida oo maal la eri may bahi maal keershayka tasaruf korsado dalaagii oo kale haas iyo furowshay oo kale waxyaabahaas laakiin maalshay maka tasarufa kor waay marku may la reeyihiin xajiriga kaasa la xajira kaasa linkase waay laakiin ini maalshay walxajru calaa sittati anwaaci marka dhowr noocya la saaray mufliska may la reeyisuun luga ahaan qof man saara maaluhu fuluusan laakiin maalshay dhoon fuluusnaagd fuluus mayla reey waliflaas yalla asaka lugudii saas waay uma kuniya bii maylanka kinaayo day can qilatil maali maal yari fuluus macnisha maylkeedu maal yari ama maal waayta maalshay yar amba walba ma haysado sharc ahaanna mayla reey ashaksu ladii irtakabat idduyuunu walaa yafii maalu bideyni laakiin deentiis iyo maalshay maalshay yaraaday deentiis badatay kaasaa la ree usuul muflisa la ree muflisa la ree walxajru shirowki kaa-inun ahaaday calaa sittati anwaacin noocyaali li-e korshoo ya ahaaday xajiriga liqofood ya la shiree waa ay markulitaa la shiree fiiri asabiyu xajru sabiy sabigii shirowshay waay sebe asabiyu waay walmajnuunu la jinool e waay hoolaagii usilahay maga tasarufa koro wasafiihu safiihi waay safiihi may la reylan usuna caglishay kajar waay khalaalka jare suuna baataha sheegni usunu safiiha lankase almubadiru safiihi maylaka daray almubadiru deedyaay limaalihi maalshay qubaw maalshay qube qaala allahu tacaala walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaama walaa tu'tuu meerayheen asufahaa sufahadii kuwii aglalaantahay ansiiden amwaalakum maaliyaalkin indhiniin dhiibtee muslimiintii lala hadlohay allatii amwaalas oo jacala allaahu ilaahay weelay lakum isin qiyaaman qiyaamsiinka weeli macnaa xifda iyo ilaalinsiinka dhaki iniin dhiibteen way owliyaa umuurkii lala hadlohay dadkii madahdahay sufaha maylka jeede alladii laa yuhsinu tasarufa safiih lanka tasarufka in qurxiyaane la reeb maalka ninka tasaruf maarka fii gayri mowdici meeli lanka talgal meelin hayna dhakaw amwa maalka marka markii lileeyay amwaalakum inin dhiibteen lileeyay jam ahaan maalkiyaa la nasbeeyay ilal jamiici dadka muslimiinta dhongaa la nasbeeyay mayle lanka maalka lankaoleble muslimiinta dhong mayna nis- mayna nisbeey liannahu maalullaahi tacaala maalka haqul haqul khaasu milki khaasi haddii ay khaas ahaan langa iskule laakiin maslaha lacaama markii la fiiriyo inuu maslaha guud waayo markan ilaahay maalshayu ummadan xaga kaleta maalkaas markan hoobakii gaarkanka tasarufay tasarufshay khalal gala ummadamay waajiib ka ah dadkii mas-uula ee owliyaal umuurka inay maalkaas hilaaga ku ilaaliyaanoo islaaxiyaan waa in kaana milkan khaasan lilfardi milka gaar eban ahaado lanka le Eh, may waaha inayso qiyaama maylaka weedaheen qiyaama eh, ilaahay markii aayadka keley qiyaama macnisha walaa tutu sufahaa amwaalakum allati jacala allaahu lakum qiyaaman maalkaasoo ilaahay siinka weela qiyaam macnaa kii isan ka qumaasan saas waay oo ka istaagasan qiwaamul xayaa nololiintan ka istaagan talamaa laantiis mal noolada kor nololiinga ka taagan xaajadiinga laantiis ma dareeraas lidaa maalka usiga markuun ini dayacma hooblankii lahaysa fiihi nagada in laku horteeda waay قال الله تعالى إلهي ميري فإن كان الذي عليه الحق سورة المائدة إيه، ما شيء سورة الم- آية المداينة فإن كان الذي عليه الحق كي حقت لك لها حدي سفيها كو سفيها نغد أو تصرف أن وين أجيان أو عقل شيء ناقص أو ضعيف أن نغد سبي أو هاباس أو لا يستطيع أن يمل أن يسوى والميري ولا لقراء ميريوب أن, أن, أن, أن أودن huwa falyumlil waliyuhu wilishiya meeriye wahri ilmiligii bilcadlis cadaalad leh markan kan deentailikleey waayo alladii alayhi almustadiin waayo kan deentaikley daciifka am sigaarka waxyaabahaas marka intaas dhon maslaxa aam ahaantee lan shiri haang madi la shiraa marka masaalihda lan shiri lan welba walgaare lan shiri waayo sabaga i majnuunka maslaha ameena ka jarta laakiin limaslahati anfusihima lan shiri safiigina kadaalika saas oo kale mufliska may lan shireey kan fagiray deentilikalahay isku guduwaayo dadkii deentikilahay quraamada sabtiyo lan shire ee, lanka oo mareebka mardul makhuuf maradki kahelaagsamay jirin sharaga ilaahay eh, hoolashay tasaruf kor wal thuluthulmaalku badan limaslahati le- gu- eh, may waha warahati dadki isu dhahla lahay maslahadii oo daraadee lan shiri may weelay dadki bashay haasid waay madiyo ha ha dhowaadanga may raayan hoolagay dhon lan kale siyeere dadka warasada aan diideen ni dhahlaw ama dad kale ku reebe ma ansahaas Eh, odoonkii Eh, marka waxyaabahaas odoon oo la leemilke lanki sayidkii ee lahaay hoolashay maka tasarufi karo limaslahati sayidyaa isun la shiri waxyaabahaas oo dhan marka saas intaasna ku badan yihiin wal badan wala shirin wal badan waayo walhajaru shirowki calaa sittatin li korshoo ahaadi asabiyu sabi korshee ahaadi walmajnuunu majnuun korshee ahaadi wasafiihu safiihi kii oo aglalaan-tahay dabaalkahay almubadiru qubaayo limaali maal shaydeediyaay oo sasahan inka tasarufaan walmuflisu mufliski alla shari alladii mufliski irtakabat mufliski waa yalla shari alladii mur- mufliski irtakabat kortay hu mufliska adduyuunu duyuuntiis isdeertay istraakomti waay hoolashay i deentiisba deentiisa badati walmariidu kaasmay daliilan ahan إمام مالك ولوري أن آه، عمر رضي الله عنه أنه قال ألا إن ال- آه، مير رسولك آه، السيفع السيفع لن له راو السيفع آه، السيفع جهينة لن مغاشي واي رضي الله ما يواه دينا لك لهذه أمانيديس إدينتيس مركاسا آه، ديموي دينتيني قدواي markan deentiisna is- iskorkorti aa yidhi- yidhi rasuulka sala allahu alay wasalam waqad riina bihi deentiya iskorkorti faman kaana lahu cindahu sheyun lankii walka lahay lankaas falyuqdir qadan baryay kooya iri fainaa unbaayicuu maalihi maalshiya gadaane lankaas waqaasimuu beyna quramaa'ihi quramadiisna qiibiyaan uma iyaakum nabag markaas kuduba meerayhin mais indigey iyaakum wadeena isin ideena sinshaldegem iyaakum isku jara wadeena isku jara iri faina awalahu may welay deenta owilshe hamun waari hama markii kood adgaadaasob hamow wa aakhirahu aakhir sheyna xusunun eh, may waha tiirinyow tiirinyow markun wal noocaase deenta ma fayle markun ilaa daruura hadii jarta maahin marka mufliskaasna wal shiri alladii mufliski istak- irtakabat kortay hu mufliski adduyuunu duyunti iskortee isbadati waayo walmariidu yalla shire alladii almariidki almakhuufu la obsaday calayhi korshey lan obsadi macnaa hilaag almowtu min mardihi ini maradkay daraasil dhammada lanku obsadaw fii maa fii shay laku shiri isuuna zaada ziyaaday cala thuluthi thuluthki ku ziyaade walcabdu addoonkii yalla shire alladii cabdigii lam yu'dan lahu nin edegne fi tijaara tijaara nin edegni addoonka ma inshal bahey koo saysiya hoolan dhiibay baho ged- wal ha gedilare fi hududi idnihi ka tasarufu kor laakiin ka wal bilin idinna ee ma tasarufu kor waay alladii ma'duunkii oo alladii cabdigii lam yu'dan lahu lin idinne cabdiga fi tijaara tijaara lin idinna usuuna maxjuur waay ma tasarufu kor marka haddii tasarufaan tasarufsha seenagde waa kana wa tasarufu sabiyi sabigii tasaruf yey laakiin sabiga haay tasaruf yey waay wa tasarufu sabiyi sabigii tasaruf yey walmajnuuni wa tasarufu lmajnuuni kii jinuulka haay tasaruf yey wasafiihi tasarufkii safiihigii tasaruf yo gayru saxiihin kii ansahu geyrshii waay sabi haddii tasaruf majnuun tasaruf safiihi kii oo may waaha rashiidkan haynee alladii laa yuhsinu yani tasarufa hoolaha silinka tasarufaan wena hoolay helagay mala yani milayraalinkaanka biyaay kaas iska ka ciyaaray tasaruf yo sadiidas gayru saxiix waay tasarufjo ma ansaxo wa tasarufu sabiy sabigii tasarufjey walmajnuun wa tasarufu lmajnuuni majnuunkii tasarufjey wasafiihi safiih tasarufjey gayru saxiixin kii saxiix geyrshii waay wa tasarufu lmuflisi mufliska tasarufjey ma aha yasihu ansaxey fii dimatiya ka ansaxe wa tasarufu lmuflisi mufliskii tasaruf yey yasihu ansaxey fii dimatiya ka ansaxe kan mufliska eh oo deentis i hoolashay deentis badadeen haddii tasarufu tasaruf yey ansaxey laakiin deen ahaanga ka ansaxey laakiin sulkugada hoolashay maka biyi koro maka ansaxayo deen ahaanga aan ka ansaxe waay kan la shiri deen la kaleey waay duuna acyaani maalihi maalshay may waa eentis ku duunga laakiin maalkii maalkii shay eentis maka tasarufko laakiin dima ahaan deen haqaad ya ka ansaxay wa tasarufu muflisi mufliski tasaruf ya yasihu ansaxay fi dimati dimiisa ka ansaxay deen ahaan shaygiis haqaad ya lanka leey duuna acyaani maalihi maal shay eentis ku duunga yani laakiin ma hoolay isu lahay eenti oo magada kor may weelay dadka deenta kale iyo xagsho ka tacluuq وتصرف المريض كي جرنا يمر الموت كي في التصرف يينا فيما زاد على الثلث وللثلث مال شي سد ميلود مدل كوالا هل كميل يا ثلث لره وليب انت اسكو بدد موقوف والروجي على إجازة الورثة dadkii su dhahalaay raalahaashidii waa laka roojiyey haddii su min bacdihi moodshay gadaalshay haddii su dhimadaan yaa lambarnaka dadkii su dhahala lahay mayidkii isin dhahalahaaseen dhimadi hoolashayna walthuludku badana warsaayoday dardaarami kuwa ramalare thuludka ansaxe laakiin walithuludku kubadada may lambanakay warasada ansahowshi ansahojoodiis haddii dadka dhahalaay raallaka nagadaan insadaqaayaan fule hoobyo maya eraangna ma fulaaw saas waa isuun maslahadii titiyo daraadiya waay wa tasarufu lmariili lanka jirinaay tasarufyey fii maa i fii shayka tasarufi zaada ziyaade alaa thuluthi thuluthulmaal shayku ziyaadi mowquufun wal roojiyey calaa ijaazati lwarathati warisadii raallahashadii korsheelka roojiyey min bacdihi gadaalshayna min bacdi mootiya gadaalshay raalla nagdeen wa tasarufu lcabdi odoonkii kii milkiga hayla lahaay tasarufyey yakuunu ahaaday fii dimatihi deentis dimadiisa ahaadas kan odoonkii hoob wal iibiyo walgada maaha lankiis walhakugada hoolo meel unku sheenaamleelan usublan la leeyay waa maal eh deen haangaanka lahaadee usuun yutbacu bihi wal an rahday deenkii bacda citqihi madis huro oo madaha banaanaad yalankii hoolageykugaadi hoolay ka hayin gudare amba ka shaqaysa amba maala an gude saas waa isuun kaasa saaso kulli haadii tasaruftu axkaamtiya saasaan shal bahayn waay wa tasarufu lcabdi odoonkii tasarufya yakuunu ahaaday fii dimatihi cabdigii dimadiisa ahaade waay cabdigii dimadiisa yutbacu bihi wal an raacday shaykaas mayba lan raacday bihi yani wa tasarufu lcabdi odoonkii tasaruf iyo waay kii oo oo may laraay oo maaligahaay mamluugahaay lalahaay maalig hooseeday hoob isu tasarufu maaha tasarufku isu tasarufi may linka lin raacday deen ahaanga linka leyi usuuna deen ahaanga linka liyaa marku maana deentana hadda inta meel ku qaada madiisu hurow hurnimo ilaahaysii kudub iyo hoolaga ku qaadaa soo bada adiib fursad ilaahay kasi hoobka hor isu dhimadoon waa kaas yakuunu fii dimati wa macnaa kownuhu fii dimati annahu yutbacu wal an rahday bihi yani cabdigii bacda citig ii hurowowshay bacdishay yalin rahday madiis hurow idaa ataga adiis hurowo hurnimo isun hurow markaas waay laakiin haddii adoon liidinay sayidkii idinay tijaaro ka jari tasarufkii ansaxee bixasbi dalika alidni antilin idin bisa ka ansaxee kaasna antaasna waay waa dadka oo antasarufo korna hoolay lin dhiibi linka aamini korna hoolasha hoona lanin aamini korna oo masla ahaan ani hoolasha lagu reeba sida maslaxadii yoo ka jarda umadu maslaxadii ka jar sax ani lang maamul in yeto ilan hoola la ka dhadheeli sharci ilaahay marna ma ogol laakiin hoolashay sax maamul waay sharci ilaahay wal maamule hoolagi isuun walku walku walku quudiye biila lagu siye hoolan wal xifdiye ilan hoolan la ka ciyaaro umadu dhonga ku dhaheeya markii meela sida deere mal ogol sharcigana ma ogol waay faslun hada kan faslunki oo shalbiya waay antana mayba ku galaanaha baab kale yaa ku galaan oo leerhaa usuuna iqraar lerhaa iqraar may lerhaayaha baab oo baabu sulh lerhaa baabu sulh sulax yaa lerhe sulahgaas kaase may waha fi ahkaami sulxi waay sulah an la sulaxatam ahkaamtiye iwa maa yatabachu sulahga walirhaw sulaxga may baa lerheeyah fogahadasa ay sheegeen sayid lahkaami ahkaamta sharciga sayidkii sulax waay lerhe maslahi liannahu yajri mayka dareeray fi saa'ir alcuquudi jamiic wal alla wali cagate oo bini aadan isla gala sidow beec wala la gadaw oo kale nakaah la nakaasaw oo kale may leerahay cuquudo dhammaantiye dowladda wilaayada qofka oo aad beecadaas siyaasoon barlanka la galaaso xugunka adan dhiibdaasoo dooradaas adi iyo umadiisu dhatiyo walaay khalal ay ku dhiy in la sulaha oo kale waxyaabahaasoo dhan cagad kasta yaa galay markuu sayidul axkaam saasa la ngari shardishayni may buaha sulahaga shuruuda le shuruudis may waha sabqu khusuumatin bayna mutadaayicayn amanta walaala sulaha horta may waha ma shardaaha ini dad is haysada lamlan walku badan koox bahate oo is haysada ini meeli jaraan waay haddii is haysadba in jarna wala sulahaw ma jara sulaxaga meelis hayso ka suurtagalay meel dhagan mal sulahaw sawaaun kaanat cinda haakimin haakim agdiis lay ahaati amla walafduhu yatacaddaa lilma'khuudi bilbaa yacni lafdi shay may ka gudube kan la qaadadaaw bawa ka gudube imbacalaa ka gudube kan la qaada hoobe ii lafd ahaan bawa ka gudube imbacalaawa ka gudube haddii matruuga kan lagu tabaw iyaana biman yaa ka gudube wahay ow can biman ow can kan lagu tabaw hoobi ghaaliban marka wahuwa ruksatun min almaxduuraati yani rugso waay oo shayaada xaaraamtee oo rugse la rugsay waay farugsatu iyo alxukmu almutaqayiru ilayhi sahlu licudrin maaqyaami sababi lilxukmi alasliyi kaasa lare marka sulaha marka may la reeyahin luugadiis qadcu lmunaasacati doodligooya la ree sulaha luugadiis sulaha haddii aad dheegda luqawiyan qadcu munaasacati yaa la reey munaasaco la gooye yalankaasee sharci ahaanna may baa la reey sharcigana may baa lankaseey may likwada caqdun yahasulu bihi qadcuhaa munaasacad cagad oo lisla galaw oo cagadkaas sababtiisna doodo ka dhammaadaasa yalankaasee waaye lama qiibado inshaal bahe markan sulahaga sulhun calaa igraarin inay sulax oo igraar korshiyaad maana lankale la sulax tamaaw walaa uusala ku sheegadaaw ya qirsanyi amboonhayna markaatiha ka oogdi sheeg madaas kudub inkiray laakiin inkirtiis kuduba markaatiha ka oogdi misuba qirsan kaas wal noocaas ee in laka sulax tama kaas may la raayay sulhun calaa igraarin oo iqaamati lbayina sulha oo garowla lagaba mudda caleyhiga qirsanyi amba inkray laakiin markaati lan haysada kuduba la sulhatame kaa sulhul igraara lare may kale jaree sulha oo alaa gayri igraarin sulaha oo waaba sheegu soo lan qirsanayna la sulhatama lamadaasaa inshaalla markan suuna fiirinooyb si ay sulahaga ahkaams fiirinoo iyo walis musanifka ku eri waayey abu shujaac caleyhi xafidahu llahu tacaala wayasihu sulxu sulahgiya ansaxee maal igraari igraarkii irowkili la qaba fil amwaali maalyaalka fii sheeka ansaxe iwa maagii afdaa deersiyaayo ilayha ilal amwaali maalka deersiyaaw sulahga may ka ansaxeey markii lankii mudda caleyga haayina sheyga laka sheegday qirada maalka ya ka ansaxe iwale maal deersiyaaw maal mee hadda laakiin maalaa deersiya lan qisaas likiley oo kale waay xaq qisaas ayaa qof likiley kiya markun qisaaskii walku sulahatama koryana maalaa deersiye hooba qisaaska lankusku dhaafo diiqaadeer maal waay walay noocaasa male xaaladaas maalba ay haanae sheyga oo maalna aan dadeesyaawna hoblaka sulahta usuuna ansaxe waay wayasihu sulxu sulahga yaa ansaxeeyey maale garaare garowya oo lalagaba yaa ansaxe waay isoo garow lalagaba yaa ansaxe sulahga mayna ka ansaxe may ka ansaxeeyhe إقرار مدعليه قرسن مدعبيه قرسن في الأموال وهو ظاهر وكذا ما أفضى إليها حتى مال ما أم لكن شيء مال ديرسيان لك سلعتم أنصحها سواهي والشخص كل شيء قصاص كسلون مركون قصاص كي بدل شيء إن مال دين له دين له قاعد لك سلعت أنصحه وهو سلحك نوعان لمنوع يا إن شاء الله به مركون سلحك لمنوع يا إن شاء الله به سو سو أول شيء لمنوع واي لما ذن ilaahay goolshay horta daliilin am hege asal shay sharcinimadiis wasulhu khayrun hayr ilaahay subxaana watacaala suuratu nisa boqol labaatan iyo sideed wa qowluhu sala allahu alay wasalama nabagana meere asulxu sulaxga jaa-isunkii banaana bayna almuslimiina muslimiinta inay sulaxa tamaanga an banaan hayr rasuulka sala allahu alay wasalam ilaa sulxan sulax maahin xarama xalaalan shay xaalan xalaal eh xarmaw shay ilaahay xalaalka dhaki hal xaarantameeyo malka sulaxa tama kor ama samee axalla xaraaman ama shay ilaahey waywaha ilaahey xaaranka dhaki yo halaalka weele shay ilaahay halaalka dhaki hal xaramoy malka sulaha tamaw shay ilaahay xaarantameyn xalaal halka dhakoy sulaha magalaw sulaha walantaas kugadiisan halka sulaha tamee walmuslimuuna muslimiintina calaa shuruudihim nabaga meeray muslimna wala use kabalama shardigii use dhakada yaa ya ka sugnaadee ma khilaafa waay ilaa shartan maahin xarama xalaalan xalaal xaaran tameey oo axalla xaraaman xaaraam xalaalka dhaki rawaahu tirmidiyu tirmidiya weriyey kun saddex boqol konton ilamyaka weri xadiidkana may waa xadiid xasan eh waana saxiix eh waa lamadaas darjiya wadada sulahaga marka shar ahaan saasaan banaanyi lama noo anshaal bahe markan sulahaga wahuwa noocaani waay ibraa-un bereweelow iwa mucaawadatun bedel qaadadow koo oo la berweelo berweelo maylakawade sulaxgay ibraa ibraa waa mucaawada ibre maylakawade ibro ibraa waa mucaawada yacni sulaxgi wahuwa noocaani waay ibraa-un waa mucaawadatun koo la berweelaw walaay anakiilaha ay dhomba yacni way waa koo cafiyi ibriga macnishaysaasu ibraaga waa sulxuhu usidhomba koo cafi in la berweela walaa xaggii adlahayta dhon in lanki laku berweel laka sulahatam waay oo ada ku tabta kaasan laka sulahatami waay fa an yaqaca fii deynin calaa bacd wayusamaa sulxu xiida wayasihu bilafdi libraa walxad walisqaad deyntiyaa ku ridaas ama qeybkumid ee ku ridaas kaas ansaxe waay maybaa amba bedel qaadashay niyow xaggii ada ilahayta haddama helaa haang i haanga kasiyay haang oo qaadoy antaasna inku tab kaasna ansaxe mucaawado iberiweelow kaamil eeba ka anseeway wahuwa noocaani ibraa-un beriweelow iyo sulhul ibre iyo wa mucaawadatun bedel qaadasho lamadaas waay fal ibraa-u beriweelowka maylika jeeday iktisaaru shaqsiga inay gaabsado min xaqihi xagshay haal kuma dahaadi calaa bacdi xaqi bershay ka gaabsada xaqii usilahaay qiib kumada deentii usikalahaay niyo kun dollarakii lahaay shan boqolakiinku tabey kow afiyay shan le isi sulhu ibraa lere fal ibraahu berweelow iktisaaruhu shaksiga gaabsoowshay waay min xaqihi hagshay heshay haal ahaadi calaa bacdi xaqi bacdisheeni ka gaabsada walaa yajuusu ma banaan tacliiquhu sulaxgi in la hiro calaa shard in laga hira ma in banaanayne sulaxga in shardi la geliyo hoob si isi in weela aninkiila sulaxa tame in leer ma anfacaw ma ansaxaaw shardi malka sulxa tama waay walaa yasihu walaa yajuusu mabanahu tacliiquhu sulxuga hirowshi calaa shardin likiili walmucaawadatu sulxuga bedel qaadashadee cuduuluhu saaxiibulxaqi ini leehdo waay can xaqii haq shay ku leehdo ilaa gayri haq ii shay walanhayn an leehd haang i haang ana maki ilahayne ma ilahayne ad haa haani hatama hel karo haang oo gaado isuna ogolaaday markuun sulhul mucaawada lare bedel shay gaadahay cuduuluhu shaqsigii iiladowshay waan xaggiyaa ku iiliday ilaa gayri haqii shay walan hayne qaaday saasa raallaka nagdi sulhul mucaawada lare kaasna wayajri may dareereey calayhi suluuxii korsheey xukmul beeci beecigii axkaamisa ka dareeraas sulaxga may ka dareeray axkaamul beec axkaamul beec walay ka sugnaaday sulaha ka sugnaade يعني بيع يعني خيار قلاي ما خيار مجلس قلاي خيار شرطي قلاي خيار العيب رد بالعيوب يا قلاي وغير ذلك والأول بيع حكام تسا يلي وذاك سيدي ويجري ما يدري عليه على الصلح صلاح كان كاوي عليه على صلح اللي شيغو صلاح كان اللي شيغو أو صلح المعاوضة واي كان قف صلح المعاوضة ما يبقى الدراري على هذا الصلح حكم البيع فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثبوت بالثوب marka daartiya may ka gaday mari ka gaday wahiinaadin fayathbutu fi lmusaalahi calayhi ahkaam albay karadi bilcayn waman tasarufi fi qabla alqabdi walaa yusabedel shoogaadadi khiyaara lay khiyaaru shardiya gale khiyaaru majlisa gale khiyaaru ceeba gale walaas dhonga gale waay wee min thubuutihi walaas dhonga gale wayajuusu may baban antan may ku galaane markun wal kale inta ku galaana oo ah dadka deriska ah xaafadoo degan jididka xaafado marow iyo wadooyinka iyo ha ku horjeeda meelo barxadoyo isleeyin oo xaafadiyo ka taala sadalan leey milkiga leey islanka tasarrufu kor ay banaan ay in banaan taasaan ku galaan waa waan waa ahkaam aad muhiim ah marka islaamka roog waa waa kaas markan waa juus may banaana lil insaan insaanka may banaana ay yushrica in yusbasado rawshanan rawshan basada garab basada maanaha dariishadii tiis ini dheerayso jidka korshe ka teegada oo gurishay an banaanta laakiin bishardi ini dadka meeli maraw amboonhayna wadadii dadku wada maraayeen ini wal yani ka hoosaysid usowaan dadki inan argaldeyan yani tasarufkaas an banaanye bishardi fi dariiqi naafidin jidka fulaa waa dariiq naafid ee may ka jeedi meeli ka jeede kan haafado shaaracaga waaye في طريق نافذ طريق نافذ ك شارع وين يلك جيد أو جدك وين أو صعدا أي يشرع يشر أي يشرع بضم أول وكسر ما قبل آخره روشنا ويسمى أيضا بالجناح قربنا ولا قرب وهو إخراج خشب على جدار معنى دربشي إني جيدك تيجو جدك كأدي كونسيجا يا أم بناواي أم بونهاينه tarniil meeli ka teega walkale meeli ka wadada korshe ambanaantiyo olisili dariiq oo dariiq oo dariiqi fulaay korsheyni ka weel waay dariiqu naafid dariiqu naafid leerhi dariiqu fi dariiqi naafid yusama eedan bishaarici dariiqu naafid meeli maylina jeedahen wadada wiin oo langaarna ilaha inay dadka dhon isleeyinga likaweed waay ويجوز ما بنان الإنسان بن آدم كي أيشرع أني به روشنا أني بس دور روشنا قرب برصد يا أم بنان في طريق إنك بس طريقة صار نافذين طريق نافذ أفلاو يا كبحس كبس كروان سقف كدارتا أني هذا جدار كتيقدو خارجا عنه إلى الطريق جودد اللي سلاي كرشي هذا كتيقدو كاسب بنان لكن شرطي كهيرن بحيث لا يتضرر المار دتك مراو انك دبتودان به طريقه لكن بالشرط دتك جيت كاس مراو ان جيت كاس انك دبونا شرطي واي او سهل اك مره قران هدي غاديد ودان اي هدي كلاب فان تضرر به احد كالمار دتك مراو هدي والارقلديا دبن شينا هدي شيك اي may wahaan ma banaankaas ligowli sal allah alay wasalam laa darara walaa diraara waddo oo umado maraasa wal dadka dhabaa in laka suubi ma bana laakiin haddii dadkan dhabaan adinagu faa'iidaysaas meel kor ee aad yani sheeka jeytiga guriga hoos anka weeldad kaasee dhabmale laakiin haddii dadkii wal dhabaa nagdaan kaas ma banaan rawaahu ibnu maajah ayaa wiri hadiidkaas waqayruhu walaa yajuusu ma banaan bixaythu laa yatadarar maaru dadka maraw anka dhabtoodana bihi dariiga waay waa bihi bir rawshani waay bisabi rawshan rawshaska rawshankaa sababtiis walaa yajuusu fi derbi markan meel wadooyinka oo magaalooyinka maraaw beledeeda maraaw yaa maa inshaal bahaayana shaaric may la rey wadada wiin yaa la re oo umato dhan wada led kaas way waa lan gaarman le dadka dhonga isle macnaa dadka maraaw iyo dadka walkaas ilile may kala jaree wadooyinka yar yar oo xaafado oon dheheey haan xaafadoon dheh derbi lehre derbigu sigee maylin lijeede loogloogeyde kaasma ista lehe dadka oo oo guryaalshi hortiyo maraw lan weelblanki ilbaabshi hortiis maraw yalle dadkaasa ku dhehay kaas kaas markan hoo mushtarag ee lisliley ma banaan ani adag ka tasarufto rooshan ka basad ilaa dadkii adagkiilalahay guryaashu ha ku horjeeday hormaraay inikin ogolaadaan maahin biduuni idinihim adama ka tasaruf horta wada dadkan dhehayto oo way waa xaafado xaafado leey milkun xaafado milkin ay walaa yajuusu ma banaan fi derbi derbigii in roowshaan laka bii ma banaan ama garab laka basada almushtaraki oo lasala lahaay ilaa biidni shurakaa'i dadka adakayla lahaay idin shooleylaka basada kor haddii oo ka ogolaadaan oo kiinfasahan haa markaasay fi derbi almuraadu bihim maylan muraadey dadka oo ilbaabadiyo ka aadanto aylan welba ilbaabshay ka dheganya gurushay hortiis waay baabshay oo ilbaabshay hormaraw lamba inti ilbaabshay ka toosan iyo dadkaas yoo isleh wayajuusu mayba bannaan ahaa taqdiimulbaabi baabkii horumaryooshay fi derbi almushtarak guriga derbishay ilbaabka baalma wadada yaro baalmaraas oo wada xaafadeedka meel oo gadaal ayaa ilbaabka ku basanaay maykiin bannaan aha meel wadada ha ku bilaawdaas oo guriga ka aadan in ilbaabka reed ha ku bilaaw meel reed ee ku basad kii oo gadaal hay haskuhirto kan reed ee ad ku bas kii bannaad malka erhaw guriga ilbaabka heg reed baa jaray may gadaal intay han ku biidi malka erhaw wayajuusu maybaa bannaana taqdiimulbaabi baabka in laha hormari oo aada baabkii fi derbi almushtaraki derbigii lisalahaay wadadii lisalahaay oo xaafada maraas wada xaafadeeda hayti ini derbigii ka yacni ada yakin banaan waaye ha ka tasarufto oo ilbaabku basad walaa yajuusu taakhiiruhu laakiin ha horumaryow gadaala ilbaabka kinka basanaay maha guriga meele ha ku bilaawda amalyaa ilbaabka derbigii ha ku bilaawda amalyaa ilbaabka kinka basanaay ilbaabkii isugaay ha hirtay gidaala nagday derbiga meel reed aya ku basati oo isla wadadii ah kan usigaa banaant laakiin ma in banaanayneha walaa yajuusu taakhiiruhu laakiin dub indhakooshayn banaan ilaa biidni shurakaai dadki shurakadahay faxasb macnaa uu walaa yajuusu taakhiiruhu xaythu manaa min ataakhiiri fasaala shurakaau derbi bimaalin saxa laakiin haddii dadka wadada kawada dhehaysa kiin ogolaadaan markii ada dub indhakaas waay taakhiir maylaka jeeda taakhiir maanaa awal guriga may ku busnaayay xaafada derbiga ha raxe wadada dadka adiga saas ka horjeedaan ada meele oo guriga anka dambeeska amarya ilbaabka ka eedinaay ilbaabka meele amala ka eedinaay ilbaab noocaas emala kiin basanaay hen way waha baabki isuga haay taqdiimulbaabi ha hormaray korta meel reed ee ku basada korta macnaha taqdiimulbaab fi derbi mushtarak laakiin akhrowshay kiisugaay ini dub hangnagdo reed hakuweeldhata ma banaan taqdiimka banaany laakiin taakhiirka banaan wadada lisaley ilbaabkii ada lahayta ini ada meel hor eh hakubasato ha hormarayda banaan laakiin ini duban akharta ma banaan waay ma banaan kaas maylika jeedahe sharciga ilaahay ma banaayo waay wayajuusu maybaa banaan aha taqdiimulbaabi ilbaabkii hormaryooshiya banaan fi derbi lika hormaray almushtaraki wadadii lisa lahaay oo dadka xaafada ku dhahayd walaa yajuusu ma banaan taakhiiruhu ilbaabkii gadaal angnagooshay ilaa biidni shurakaai dadkii isla lahaay shirka kahaay haddii idimaan maahin haddii idimaan maahinanse kale maka ansahaw kaasa may baa larahaysuuna markii xaafado wadooyinka maraaw i shaaracaga dadka inka tasarufo koraan iwala an banaan wala anin banaanayn waay kan an banaan wala anin banaanan leelika jeeda markii la leeyna taqdiimuhu markii la leey macnaha may waa wal horumarinta kiin banaan laakiin dubandhakooma kiin banaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam